wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waxaadna ku soo dhowaataan idaacaddeenna galabta iyo wararka ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegeystayaal waa maalin jimco ah bisha decembarna waa toban sanadkuna waa laba kun iyo kow iyo labaatanka waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan mujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo weliba boggeena v o a somaali dot com saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mida barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaana uu ku saabsan yahay muran cusub oo ka taagan qaabka ay ku socdaan doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka doorashada dadban waxay ku dhici kartaa niyad sami iyo ummad iyo dalka oo is-ogol iyo hoggaan midaysan oo muxuu ahaaye dalka uu ku socodsiiyo wixii la galay oo dhan baa ku noqosho u baahan dibna loo saxo mataqaana dhammaan habraacyada dib loo raaco doorasho macnolena la qabto oo tan ka duwan insha allah
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka umuuraha islaamka oo aanu kaga hadlayno dhegeystayaal isu dhowaanshaha waddamada gacanka dowladda baxrayn iyo qatar waxaa jira khilaaf u gaara oo labadooda si gaara uga dhexeeya kasokow baxrayn arrimaha ay kala siman tahay saddexda waddane kale ee go'doomiyey qatar khilaafaadkaas oo ah dhinaca gaadiidka hawada iyo dhinaca badda kalluumaysiga
qodobadaasi iyo qaar kale ayaan idinhaynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ah oo aan idiin aqriyo bangiga adduunka ayaa waxa uu ku dhawaaqay mashruuc ku kacaya boqol iyo konton milyan oo dollar oo dib loogu soo noolaynayo adeega korontada ee soomaaliya bangiga adduunka ayaa ku dhawaaqay maalintii shalay in mashruuca dib u soo kaabista adeega korontada uu kordhinayo helitaanka koronto nadiif ah oo qiimaheedu uu hooseeyo oo ay helaan dad dhan hal milyan iyo boqol kun oo qof ama qiyaas ahaan todoba milyan oo soomaali ah kuwaasi oo kala bar ay yihiin dumar war-saxaafadeed ka soo baxay bangiga adduunka ayaa waxaa lagu sheegay in shan iyo toban milyan oo qof oo soomaaliya sagaal milyan oo ka mid a ay sanaysan koronto qiimaha korontaduna uu ku jiro kuwa ugu qaalisan dunida taasi ayaa waxaa la socota in tobankii qof ee soomaali ah sagaal ka mid ihi ay saamaysay mid ka mid ah culeysyada ka imaanaya dhinaca lacag la-aanta tamarta waxbarashada biyaha iyo adeegyada sixada helitaan koronto la awoodo waxa ay muhiim u tahay hoos u dhigidda faqriga sababto ah waxay kor u qaadaysaa dakhliga qoyska sidaasina waxaa tiri christina stevenson oo ah maamulaha bangiga adduunka faraciisa soomaaliya madaxa bangiga adduunka ayaa wuxuu sheegay in mashruucani uu sii kaabayo shaqada bangiga adduunka uu ku gargaarayo hay-adaha maxalliga ee nugul iyo kuwa waddamada ay colaaddu ay saameeyeen iyadoo hadafkun uu yahay kor u qaadista aqoonta dadka deegaanka iyo kartida lagu kobcinayo adeegyada sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay bangiga adduunka wararka ka imaanaya dalalka yurub ayaa waxay sheegeen maanta in dalalka quudaha waaweyn ee dunidu ay qiimeyn ku samayn doonaan dhowrka maalmood ee soo socda iiraan inay dhab ka tahay wadaxaajoodada nukleerka ah kadib markii ay muujisay inay diyaar u tahay in ay sii wado wadahadlada ku salaysan qoraaladii lagu heshiiyey wareeggii ugu dambeeyey ee bishii juun wadahadallada dib u soo nooleynta heshiiska nukleerka iiraan ee sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii ayaa dib u bilowday khamiistii iyadoo maraykanka iyo israa'iilna ay kor u sii qaadayaan cadaadiska hadalhaynta tahraan ee ku saabsan cawaaqib dhaqaale ama militari ee suurtagala haddii diblomaasiyaddu ay fashilanto ninka ugu sarreeya wadaxaajoodka iiraan cali bageri kane ayaa waxa uu sheegay in taaraan ay markaasi ku adkaysanayso mowqifkeeda ay soo bandhigtay toddobaadkii hore markii wadahadalladu ay burbureen saraakiisha yurub iyo maraykanka ayaa ku eedeeyey iiraan inay soo bandhigtay dalabyo cusub iyo in ay markaasi ka laabatay tanasulaadkii laga shaqeeyey horaantii sannadkan kiisaska cusub ee covid sagaal iyo toban ee dalka koonfurta afrika ayaa sii kordhaya koonfurta afrika ayaa waxa ay diiwaan gelisay laba iyo labaatan kun saddex boqol iyo sagaashan iyo kow xaaladood oo cusub laga soo bilaabo qiyaastii laba boqol maalintii horaantii bishii naga tagtay ee nofembar inka badan sagaashan boqolkiiba xaaladaha cusub ayaa waxaa la sheegayaa inay yihiin nooca cusub ee omicron marka loo eego saanada isku xigxiga ee hiddaha maamulka ilaalinta caafimaadka koonfur africa ayaa ansixiyey tallaalka pfizer si uu markaas u noqdo tallaal xoojin ah oo loogu talagalay dadka siddeed iyo toban jirka iyo wixii ka weyn lix bilood kadib marka ay qaataan tallaalkooda labaada hay-adda ilaalinta caafimaadka ay sidoo kaleeto waxay ogolaatay qiyaas saddexaad oo loogu talagalay dadka da-doodu ay tahay laba iyo toban sano iyo wixii ka weyn kuwaasi oo laga yaabo inay qaataan siddeed iyo labaatan maalmood kadib tallaalka labaadda halkaa dhegeystayaal weli aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington goodhow waxaa inoo soo socda barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan muranka ka taagan doorashooyinka hadda socda balse marka hore golaha ay ku midoobeen xubno siyaasiyiin ah oo u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa ku baaqay in la hakiyo doorashooyinka kuraasta ee golaha shacabka islamarkaasina dib loogu noqdo kuraastii hore loo shaaciyey natiijooyinkooda iyaga oo taasina sabab uga dhigay waxaay ugu yeereen boob dowladda soomaaliya ayaanan weli ka jawaabin hadalkaasi toddobaadkan guddiga doorashada heer federaal ayaa sheegay in lagu noqonayo doorashada laba kursi kadib markii ay sheegeen inaan loo raacin habkii nidaamkii doorashada uu dhigayey war-saxaafadeedka golaha midooda musharaxiinta waxaa warbixintan nooga soo diray waryaheena muqdisho cabdicasiis barrow
golahan ayaa sheegay inaysan aqbalsanayn sida hadda doorashooyinka goraasta golaha shacabka ay ku socoto waxaana ay tilmaameen inay tahay waxay ugu yeereen boob qaawan qoraalkan ayaa sidoo kale waxa ay ku sheegeen in la hakiyo doorashada hadda socota waxay sidoo kale soo jeediyeen in la soxo habraaca iyo habdhaqanka ay ku socoto doorashooyinka kuraasta aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya golaha midowda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya waxay sidoo kale qoraalkooda ku sheegeen in la faafiyo liiska boqol shan iyo soddonka oday dhaqameed iyo guddibeeleedyada soo xulaya ergada wax dooranaysa in kuraastu ay noqdaan kuwo furan oo lagu tartamo islamarkaana la reebo dhaqanka waxay ugu yeereen malxiiska dhinaca kale waxaay soo jeediyeen golaha midowda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya inaan baaritaano lagu celin karin xubnihii ka midka ahaa baarlamankii wakhtigu ka dhammaaday halka musharaxiinta cusub ee kuraasta doonaya ay sheegeen in tartanka laga joojin karo oo keliya marka lagu helo faldambiyeed ay maxkamadi xukuntay ugu dambeyn qoraalkan ayaa waxay ku sheegeen in keliya ay doorashooyinka diyaar u yihiin haddii la fuliyo qodobada ku xusan war-saxaafadeedkan ay soo saareen haddii la baalmarase waxa ay tilmaameen inay qaadayaan tallaabo samata bixin qaran ay ku sheegeen taasi oo aysan caddayn waxa ay tahay geesta kale ma jiro war ka soo baxay dhinaca dowladda oo ku saabsan soo jeedinta ka timid golaha midowda musharaxiinta mucaaradka ah ee soomaaliya cabdicasiis barrow v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal si aan mar horeba idinkugu sheegay waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaana muqdisho uu noogu soo diyaarisay wariyaheenna zaynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu maanta ku eegayno doodaha hareeyee doorashada golaha shacabka iyo qaabka ay ku socoto xilli midowda musharaxiinta ay soo jeediyeen in doorashada la hakiyo lagana wada hadlo si loo xalliyo tabashooyinka laga qabo sida ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka iyo sidoo kale go-aankii guddiga doorashooyinka ay ku sheegeen in dib loogu laabanayo doorashada laba kursi oo dhowaan lagu doortay magaalada baydhabo iyo waxaa go-aankaasi uu ka bedeli karo walaaca iyo cabashooyinka jiray muddooyinkii ugu dambeeyey barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qaybgalaya doctor cilmi maxamuud nuur oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sanatar xuseen sheekh maxamuud mudane ka tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka iyo cabdinuur maxamed yuusuf siyaasi ahna mudane hore dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda waxaana su-aasha ugu horeysa een ku bilaabayaa doctor cilmi iyo sida uu u arko doodaha taagan iyo qaabka doorashada ay ku socoto
bismillahi raxmaan raxiim marka hore zaynab iyo xuseen iyo cabdinuur dhammaantiin waan salaamayaa iyo bahda v o a iyo ummadda soomaaliyeed eena dhegeysanaysaba run ahaantii de waad og tahay oo doorashadani runtii waxay noqotay doorasho soo jiitantay muddo dheer laga soo bilaabo sanadkii hore ilaa xilligaana muxuu ahaayey inta la sameeyey ee doorasho la qabtay aada u yar tahay marka laga reebo aqalkii sare golihii shacabka labaataneye ayaa weli la doortay qaabka ay hadda ku socotana waxaan isleeyahay dee muddo dheer buu sii soconayaa waxaad moodaa taasi waxay ku imanaysaa uun dee hogaanka sare ee muxuu ahay hogaaminaya doorashooyinka ood moodo muxuu ahay in sidii loo baahnaa aanay muxuu ahaayey ugu haynin dee inay socodsiiyaan doorashada sidii loogu talagalay taas waxaa kaloo idna mugdi ku jira runtii habraacyada doorashada loo dejiyey oo aan aada looga fikirin markii hore in muxuu ahaay habraacyo dhammaystiran oo nidaamsan oo muxuu ahaay qeexaya ilaa halka ugu dambeysa qeexaya hufnaantiisa hufnaanta doorashada iyo muxuu ahaay hagaajinteeda iyo toosinteeda qeexaya oo faahfaahsan keliya lagu heshiiyey muxuu ahaay qodobo guud iyo muxuu aha naan runta runtii qabyo ah oo aan muxuu ahaay aan dhammaystirnayn taa iyo rabitaan siyaasadeed oo muxuu ahay doorashadii inay si daacada oo niyad samiya ku dhacdo aan muxuu ahaaye aanu meeshii jirin waxaa taa dheer iyadoo kalsooni darada dalka ka jirta siyaasiyiinta dhexdeed iyo hogaanka dalka muxuu ahaay aada moodo inuu muxuu aada u sii ragaadinayo taasina guud ahaanba ay ka dhigtay doorashadii doorasho ku salaysan muxuu ahaay boob iyo kala badsi inta muxuu ahay qof kastaba sida ugu suuragala ee muxuu ahaay ay doorashadii muxuu ahaay uu ku helayo marka arrimahaas oo dhan marka la isku soo xooriyo waxay keen keenaysaa dee mugdi fara badan iyo shaki fara badan bay keenaysaa doorasho lama odhan karo waxa weeye waa door waa xulasho sideeda xulashadiina hadday noqoto boob ay noqoto kusoo xulo waxaan isleeyahay arrintaasi dee khatarahayay keenaysaa anugu mar horeba runtii saluug fara badan baan ka muujinaya doorashada dadban gebigeedaba because doorashada dadban waxay ku dhici kartaa niyad sami iyo ummad iyo dalka oo is ogol iyo hoggaan midaysan oo muxuu ahaay dalka uu ku socodsiiyo markii ay kalsooni daradu jirto muxuu ahaay doorashada dadban runtii waxay u ekaanaysaa dagaal sokeeye oo dadku ay ku heshiiyeen oo kale marka an waxaan isleeyahay arrimahaasa ragaadinaya doorashada runtii muxuu ahaay oo lagana yaabo inay muddo dheer sii jiitanto ama aynay muxuu aha istaagtaba khatar muxuu ahaay ee keeni kara senator xuseen ee guddiga heer federaal ee doorashooyinka soomaaliya ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in dib loogu laabanayo doorashada laba kursi oo dhowaan lagu doortay magaalada baydhabo go-aanka guddiga muxuu ka bedeli karaa walaaca iyo tabashooyinka jiray muddooyinkii ugu dambeeyay marka la fiiriyo sida ay howsha ku socotay ha assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu asxaabta barnaamijka ay gala qeyb qaadanaysana waan salaamayaa waxa aan leeyahay saynaweyd haddaan su-aashaa ka jawaabo dabcan sida uu doctor cilmi sheegay doorashada mataqaanaa sidii habraaceeda la filayay heshiiskii aan ansixinin labada gole habree ayadana hore loogu heshiiyey si ka duwan ayaa hirgelinteeda ay mataqaana ku bilaabatay dabcan waxa aad u jeedaan marka ummadda soomaaliyeed siyaasi iyo shacab oday ergo shacab caadi ah oo dowladdan rajo ka qabayba meesha inay mataqaanaa rajadii mataqaana laga qabay dowladnimada soomaaliya ay god sii gelinayso qaabka ay doorashada hadda ku bilaabatay marka taasi guud waa taa laakiin tan hadda mataqaana guddiyada doorashada iyo shaqada ay hadda mataqaana bilaabeen oo ah inay ma aragtay yidhaahdaan kuraasta qaar ha lagu noqdo waa ku noqosho dabcan waa ifafaalo fiican aan dhihi karnaa laakiin meel oo almost hadda la doortay labaatan kursi ilaa labaatan kursi oo golaha shacabka ayna sii dheer tahay aqalkii sare oo markii hore asaga naftiisii mataqaana aan ognahay siduu ku yimid ama sidii mataqaana lagu keenay oo aan tartan ka soo dhicin ayaa labaatankii kursi oo golaha shacabka hadda lagu bilaabay ee uga sii dartay oo qaabka ay hadda mataqaana ay ku bilaabatay la yaab noqotay oo anfariir ay ummadii soomaaliyeed ku noqotay aan dhihi karno labaatanka kursi wax lagu tartamayba aad bay u yaryihiin oo maba dhihi karnaba mataqaana waa kow iyo labo haddayba wax jiraan marka guddigaas ama federaalka ama guddiyadii mataqaana khilaafaadka ee hadda inay ka daba tagaan bilaabay qayladii markii ummadda soomaaliyeed ay bilowday ay yidhaahdaan qaar baa celinay hadda intaa keliya hadda la celiyey macnuhu ma ahan ayagii oo dhan baa in lagu wada noqdo u baahan sababtoo wax lagu tartamay oon hadda dhihi karno oo macno leh waa yaryihiin sidaa darteed mataqaana wixii la boobay wixii aan lagu tartamin intii tartamayaashii loo diiday inay isdiiwaangeliyaan dhammaantood in saxa loo qiimeeyay ahayd guddiga si saxa uma qiimeynin iska mataqaana beriyeela ayaan moodaa inay mataqaana hadda samaynayaan sidaa darteed waxaan dhihi karaa hadda ku noqoshada hadda ay sameeyeen mana socon doonto dabcan waxaase u baahan ku noqosho wixii la galay oo dhan baa ku noqosho u baahan dibna loo saxo mataqaana dhammaan habraacyada dib loo raaco doorasho macnalena la qabto oo tan ka duwan insha allah cabdinuur senator xuseen iyo doctor cilmi labaduba saluug bay ka muujiyeen sida hadda ay howsha ku socoto adiga siday kula muuqataa nidaamka iyo bilowgii doorashada iyo habka hadda ay wax marayaan bismi illahi raxmaan iraxiim seynab waa ku salaamayaa adiga iyo ka qaybgalayaasha bandhiga doctor cilmi iyo xuseen senatarka salaan kadib ani runtii saluugaas aada iguma muuqdo maxaa yeelay meesha laga fiirinayo meelaan ahayn baan anuu ka fiirinayaa dalkan xayiran ee maaragtay ciqaabta ku jira maaragtay doorashadan loo wada garba xiran yahay sidii looga bixi lahaaba aniga runtii iyo muuqanaysa waxaan ma wadadii ma hayaan ma cadaalad baa waxaan u malaynaya waa su-aalo kaleeto awalba waxaan ku jirnay doorasho dadban baan ku jirnay oo mid hoos oo maaragtay dalka kama jirin marka doorashadii dadbanayd oo intaa dhib loogu jiro loo soo maray socon laadahay dalku u xayiran yahay dalku u gardaduuban yahay anu waxaan u arkaa sidii looga bixi lahaa in ay tahay midda munaasabka ah inta hadda la qabtayna waan hambalyeynayaa inta dhimanna waxaan waxaan bogaadin lahaa oon soo jeedin lahaa in la qabto maxaa yeelay wax walboo la sameeyaba dad walbay ka farxin dadna ka farxin mayso waxaaba marka in hadda sidii hadda saaxiibka uu sheegay in lagu laabto haddee ma u malaynayo in xal kale ay keeni doonto ma u malaynayo maxaa yeele dadka hegaya doorashooyinka waa dadkan waa madasha guddiyadan hel federaal iyo hel state guddiga xalinta khilaafaadka hawl la qabtayna de wixii khilaafaad ka dhasha hore baa loogu sameeyey guddiyo ku shaqa leh ayaa loo sameeyey mar guddiyadu inay shaqadooda qabsadaan nidaamkooda ay ilaaliyaan kuraasta kuwa hadda ujeedaayo la xayiray oo nidaam mari doono insha allahu tacaala marka wixii saasoo kaleeta in nidaamka maraan wixii kaleetoo socon kale in la socodsiiyo saas aniga muuqanaysa marka say wax u socdaan waxaan leeyahay waa sidaa hadda maaragtay lagaga bixi karo gardaduubkaan ku jiro walaal haddii aan dib kugu soo laabto doctor cilmi go-aanka guddiga ka soo baxay xal ma u noqonayaa daafurnaan la-aanta doorashada ka jirtay iyo walaaca ay qabaan saamileyda siyaasadda soomaaliya run ahaantii seynab waa laga yaabaa inay qodobada qaarkood wax ka xalinayaan muxuu ahaayey daahfurnaanta iyo toosinta doorashooyinka dadban laakiin weli waxaan waxaa muuqatahay waxa weeye arrimaha siyaasadeed ee ku gadaaman oo ah inay madashii hogaaminaysay doorashooyinkani oo ay laga maarmaan ahayd inay mar walba ay kulmaan oo markaasi ay turxaan bixiyaan wixii caqabade ee jira isla markaana fududeeyaan muxuu ahaa sidii doorashooyinku ay u qabsoomi lahayd fududeeyaan in muxuu ahaayey observerskii iyo dadkii goobjoogayaasha ka noqon lahaayee ilaalinayay muxuu ahaay shuruucdan iyo habraacyada lagu heshiiyey ilaalinaya ay goobjoog ka ahaadaan waxay u baahan tahay doorashadu in hareeraha la iska taago oo dalka dhani uu u adeego muxuu ahaayey habsami u socodka doorashada uu u adeego guddi keliya haatoo go-aana soo saara oo mar intay soo saaraan kadibna muddo dheer iska aamusan ama intay go-aana soo saaraan dabiqi kari waayaay runtii wax weyn muxuu ahaay masoo ma soo kordhinayso ani waxaa ila muuqataa arrintani waa arrin qaran wey oo nationala wey waxaa loo baahnaa inay dowlad goboleedyada madaxda dowlad goboleedyada ay ka go-an tahay inay doorasho lagu kalsoonaan karo oo legitimacy siin karta dowladda ma xukuumadda iman doonta siin karta oo shacabku aamini karo oo la odhan karo waa muxuu ahaay qaabkii loogu talagalay bay ku soo baxeen baarlamaan lagu kalsoonaan karana muxuu ahaay soo dhisi kara inay meesha muxuu ahay runtii ay yimaadaan oo hadafku kaa noqdo laakiin marka hadafku noqdo inuu muxuu ahay dowlad goboleed kastaaba uu la yimaado xildhibaano isagu uu markaa muxuu aha liis uu soo qortay oo si kastaba ha ku soo baxaane uu ku sido sallad uu ku sido uu muxuu ahaay magaalada muqdisho la yimaado si ugu gorgortamo muxuu ahaay madaxda dambe ee imanaysa ugu gorgortamo arrintaasi waxaan isleeyahay dee caqabad weyn bay noqonaysaa waxay ka leexinaysaa doorashooyinka ujoodooyinkii doorashada loo galayay ayay ka leexinaysaa marka an waxaan isleeyahay de muxuu ahaayey qodobada kasoo yeedhaya waa muhiim qodobada musharaxiinta kasoo yeedhaya ee muxuu ahaay runtii warmutiyoodka kusoo saarayaan waa muhiim qayladhaanta ummadda soomaaliyeed waxgaradkeeda kasoo yeedhaya waa muhiim in la maqlo dhammaantood laakiin waxay u baahan tahay rabitaankii iyo howlgalkii siyaasadeed ee lagu xaqiijin lahaa in muxuu ahaayey la helo baarlamaan lagu kalsoonaan karo si ay u dhisaan xukuumad lagu kalsoonaan karo iyo madax lagu kalsoonaan karo aad baad umahadsanta haye senator xuseen haa akhyaarta waxaan horta meesha taalle waxa ay tahay doorashada dabcan marka oo nidaam lagu heshiiyey oo doorasho dadban nidaamkeeda la qoray habraaceeda la qoray habraaci aan lagu dhaqmaynin oo dabcan sida ay iska rabaan iska yeelanayaan dadkii loo idmaday inay maamulaan oo waxa oo dhanba boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ay wada qaldan yihiin guddiga ma waxay wada sixi karaan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal mise haddii boqolkiiba hal uu soo qaldamay inuu saxaa loogu talagalay su-aasha meesha taale waxa ay tahay guddiyadan mataqaanaa iyo shaqadii loogu talagalay marka uu khilaafaad yimaado waxa ay ka shaqayn karaan oo ay xallin karaan xoogaa yar oo mataqaanaa problem kasoo noqday laakiin doorasho dhan oo wada fraud ah oo lagu wada shubanayo oo qofkii mataqaanaa murashax ahaa ama qofkii xildhibaan noqonaya banaankan lagu ogyahay ayadoo intii murashaxiintii kaleo dhan mataqaanaa banaanka ama iska samrayaan ama ay maxay ahayd tole ku ogaanayaan banaanka in uu murashax yahay aan dhehe xildhibaan yahay intii wax dooran lahayd ergaa iyo odayaalna in ninkan uu soo baxayo la ogyahay meeshaasu meel mataqaana waxyaaliin ma ahan doorasho wanaagsana la qaban karaa garbaduubka ayaa dalka mataqaana laga laga laga qaadi karaa marka doorasho wanaagsan weli waa la qaban karaa fursad ayaa jirto ha la qabtaan leenahay alternative kale oo hadhowdii mataqaana dhibaato keeni kara dadkii aan loo horseedin hadda waa in dib loo saxaa waxyaabaha ka qaldan habraaci la saxaa fulintiisana si kastana haddii warqado lagu heshiiyey halkan yaaliin fulinta haddii aanay daacad ka ahayn qolada dowlad goboleedyada iyo qolyaha fulinaya iyo gudyadii howsha loo xilsaaray haddaanay daacad ka ahayn wax wanaagsanaanaya ma jiraan marka waa in rabitaan siyaasadeed iyo qalbi wanaag dowladnimo iyo wadaniyadii dal unaxidii ayaa meesha ka maqan waa in dalka loo naxaa oo ma aragtay doorasho wanaagsan loo qabtaa taas ayaa mataqaana ah midda lagu kala badbaadi karo cabdinuur waad dhegaysanaysaa dooda senator xuseen maxaad ugu jawaabi lahayd zaynab waa dhegeysanayey senatarka iyo cilmiba waan dhegeysanayey xildhibaanka su-aashaada marka hore haddaan ku hormaro anu waxaan aaminsanahay in go-aanka guddigu uu xal u noqonayo tabashooyinka qaar ee jira xal in u noqonayaan aaminsanahay waxaana saas u lehay waxaa weeye shaqada guddiyada kala duwan loo xilsaaray ayaaba ahba in mataqaanaa ay ka daba tagaan hadba wixii cabashaa ama baalmar habraaci la baalmaro in mataqaanaa ay toosiyaan ama ay qabtaan waa waajibaadkoodiiba loo egmada weeye sidaa hoos haddaan u dadegnana waan ognahay hadda ciladaha kuraasta lagu xayiray waan ognahay mid ka mid waxaan ogahay in lagu xayiray in da-dii dastuurka uu qabay in laga waayo mid ka mid a murashaxiintii u tartamaysay kursigaas arrintan marka tusaadan usoo qaato mar dambe ma soo laaban karta marka haddiiba arrinta hadda la hakiyey cilada loo haysto haddii ma umalaynayo inay mar dambe dhici doonto musharax aan buuxinin da-dii musharaxnimada aan buuxinin inuu soo laaban doono ma qabo marka miidas waxay ka dhigan tahay in xal uu u noqday go-aan guddiga sidoo kaleeto kuraasta qaar waxaa lagu haystaa in habraacyada qaybo ka mid ah ay baalmarsanaayeen qaabka lagu doortay ay baalmarsanaayeen sidaan ognahayna habraacyada in hadda la saxay oo habraacyadaas maaragtay haddaba la bilaabay in maaragtay dib loo saxo baa hadda ka dhalatay go-aanka guddiga marka labadaa tusaale ayaa noogu filan in go-aanka guddigu xal u noqonayo waxyaabaha jira ee meesha yaalla sideedana sideedana wax boqolkiiba boqol lama heli karo waxaan aada uga duwanahay saaxiibka hadda hadlayey senatarka haddii maba dhici karta wax boqolkiiba boqol saxsan oo sidii loogu talagalay sidii laga rabay ah maba dhici karto maxaa yeelay doorashada dhan baaba dadbanba ahba iyaga dhan baa waxay tahayba xal la gaaray heshiis la gaaray weeye ma aha wax mataqaanaa xaqa ma aha sideedaba shay markuu xal yahayna waa dareemi kartaa danta laga leeyahy waxaa waaye in lagaga gudbo marxalad markaa taagan marka maanta dalka meeshu taageen maanta dhinacina oogu dhaqaaqo ayaan anu ahmiyadda siin lahaa inta la raadinayo waxyaaba sbesifiga ama hoos hoose la raadin lahaa in keliya la fiiriyo war meesha seeraha aan taaganahay xagga u dhaqaaqnaa dhegaystayaal haddii aan idiin xasuusiyo intiinaan dhowaan nagu soo biiray weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada oo maanta ku saabsan muranka hareeyey geedi socodka doorashada soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka doctor cilmi waxaad ka mid tahay xildhibaanada waqooyi waxaa soo ifbaxay khilaaf hor leh oo la xiriira doorashada xildhibaanada waqooyi guddoomiye cabdi xaashe wuxuu dalbaday in la joojiyo doorashada lix iyo toban kursi oo kamid ah kuraasta golaha shacabka ee somalilan xubin ka mid ah guddiga doorashadan wuu ka horyimid khilaafka maxaa keenay in uu soo rogaal celiyo iyadoo dhowaan ee laga heshiiyey murankii labada garab ee siyaasiyiinta waqooyi
zeyneb aan ku soo celiya waxa weeye anigoo su-aasha ka jawaabaya dabcan arrimahani muranka keenay waxay ka dhalanayaan xagga farsamada ayay ka dhalanayaan farsamadaas waxaa keenaya heshiisku wuxuu ahaa dabcan inay muxuu ahaye hogaamiyaan guddoomiye cabdi xaashi iyo mahdi iyagoo markaasi weliba uu muxuu ahaayey uu dee taladeeda uu ku leeyahay qeyb weyn ra-iisul wasaaraha sida ku xusan heshiiskii toddobiyo labaatankii may muxuu ahaa sanadkan ee madasha laga heshiiyey taasoo mas-uuliyadda saareysa habsami u socodka doorashooyinka somalilan ra-iisul wasaaraha isagoo la tashanaya guddoomiyaha iyo muxuu ahaayey ra-iisul wasaare ku-xigeenka marka arrintaasi waxay ahayd dee nidaam guud oo princibal guud oo mabda guud lagu heshiiyey laakiin farsamo hoosey u baahan tahay detailskeeda in faahfaahin laga bixiyo dabcan laba tiim oo isku biiray baa meesha muxuu ahaye yimid oo dabcan doorashadan wada qabanaya inay moogtahay soo baxaan oo nin waliba uu danaynayo muxuu ahaye xildhibaanada ama uu doonayo ama muxuu ahaa inay inay de tartanka ka qeyb galaan ayaa meeshii imanaysa doorashadan dadbanna mushkiladeedu wax weeye dee marka erge kooban la xulayo oo guddi koobani ay soo xulayaan hay-adda lafteedu waxay u baahan tahay dee farsamo fara badan iyo isku miisaan fara badan iyo wadahadal badan iyo moogtay u baahan tahay taasaa markaasi waxa keentay si transparencygu ay markaasi ay dee sax u noqoto in laga wada tashado kursi kastaba markii la qabanayo in loo sameeyo guddi soo xusha ergada boqol iyo kowdaa soo xusha isla markaana guddigaasi muxuu ahaye la faafiyo in la yaqaano muxuu ahaye guddigaasi ergada ay soo xulayaan ay og yihiin isla markaana ay ka qayb galaan maalinta doorashada goobjoog ay ka ahaadaan sidaa waxaa loo yeelayaa doorashadii hadda marka lixdii sideeddii kursi ee la qabtay ayaa waxaad moodaa muxuu ahaay inay kala aragti duwanaansho iyo wadatashyigii loo baahnaa aan markaa laga yaabaa inay wax ka muxuu ahaay ay ka soo noqdeen marka si loo xoojiyo transparency-ga ayaa markaa waxaa keentay bal intii laga hubinaya arrimaha ee meel laysla dhigayo ee muxuu ahaayey si qoto dheer looga wada hadlayo habraacadoodana laysla dhammaystirayo in bal horta loo kaadiyo oo dib loo dhigo oo la hakiyo doorashada dambe ee muxuu ahaayey intii ka dambeysay sideeddii kursi ee la qabtay marka taa un bay ku salaysan tahay dee hogaanka sarena wadahadalkiibaa weli u socda guddiga lafteeda muxuu ahaayey in arrimaha lagu tababaro oo ay aada iskula jaan qaadaan baa yaa socota oo habraacyada la fahamsiiyo wax transparency oo laysla ogyahay in meeshaasi ay ka soo baxaan taasaa hakinta keenay waxaan rajaynaynaa in muxuu ahaa yaamaha soo socda lagu guuleysan doono haddii ilaah yidhaahdo
senator xuseen arinta gobolada waqooyi waxay ka mid ahayd caqabadihii ragaadiyey doorashooyinka mar kale waxaa muuqda loolan u dhexeeya gudoomiye cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka bal ka waran saameynta ka dhalan karta khilaafkan xilli kuraasta qaar lagu doortay ee magaalada muqdisho
waad mahadsan tahay saynabey dabcan sidaa uu doctor cilmi u sheegay heshiiskii hore u degsanaa labada oday ee gudoomiye cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare xigeenka mahdi guuleed ayaa ka mas-uul ahaa ayadoo uu ra-iisul wasaarahana mataqaanaa u ahaa geedfadhi u ahaa sababta saameynta guud ee mataqaanaa doorashada dhibaatada ka socota ayaa halkaana saameysay kuraas ilaa hadda la doortay gobolada waqooyi waxaa dabcan ku jira sida kuwa mataqaanaa koonfur galbeed iyo lagu doortay ma aragtay iyo iyo iyo galmudug ay u egyihiin waa isku tibo waa isku style sidaa darteed mataqaanaa in haddee qeyb ka mid ah ay ku qanacday sida ay wax u socdaan inaanay sax ahayn gaar ahaan gudoomiye cabdi xaashi waa ku ammaanaynaa waxaana leenahay ku adkayso ra-iisul wasaarahana waxaan leenahay si gaar ah guud ahaanba doorashada soomaaliya ayaad mas-uul ka tahay waxaa lagaaga fadhiyaa inaad dalkan badbaadisid si gaar ahna waxa tusaalaha inaad mataqaanaa shaqadii si fiican u qabatay oo ummadda soomaaliyeed kaa fiirinayaan sida gaarka ah gobolka banaadir kuraasii tiile ee somalilan iyo gobolada reer banaadiriga ayaa lagaa fiirinaya marka waa in mataqaanaa jidkii saxda lagu soo celiyaa oo dabcan marka aad arkaysid in guddiyadii siidka ee somalilan shaqadii lagu sii daynayo waxaad arkaysaa qolo ka mid ah inay mataqaanaa dhinac u riixayso ama la isu riixayo oo ishaysadkii dib usoo noqday ha laga daayo ha la saxo ha la isku afgarto is-afgarashada markay jirtay waxaa tusaale kaaga filan aqalkii sare ee somalilan sida wanaagsanayd ee loo doortay adayaad arkaysay sidaa darteed jidka saxda ha lagu soo celiyo doorashada ra-iisul wasaarahana doorkiisa ha qaato oo soomaaliya oo wanaagsan oo gacmaa is haysata oo doorasho dabcan boqolkiiba boqol hadda saxmaysaa ma jirto laakiin doorasho boqolkiiba boqol wada qaldanna soomaaliya kama soconayso waana la diidi doonaa waana la hor istaagi doonaa yaan lagu fikirin marka in mataqaana waxaan soconayn ummadda lagu socodsiiyo waa mahadsantahy kala aragti duwanaanshaha yimid ee labada garab ee heshiiska horey u gaaray dib u dhac ma ku keeni kartaa nidaamka doorashada ku socota cabdinuur
siina walaal horta khilaaf walba oo kusoo kordha arrimaha doorashooyinku xaqiiqo weeye inay saameyntooda dibidhacnimo ay la imaanayaan waa xaqiiqo oo taasi marnaba meesha kama saarayno waana soo aragnay doorashada soomaaliyaba inay heerka soo gaarto maanta waxaa keenay khilaaf jira ayaa keena runtii y hadduuna khilaaf jiri lahayn mar hore iyo doorasho qabsoomi lahayd doorashada marka markaan kasoo tagno arrintaas khilaafaadka hadda kusoo kordhay madaxda somalilan hagayey doorashada gobolada waqooyi hagayey ana waxaan aaminsanahay waa khilaaf siyaas siyaasadeed wahay runtii waxaan hadda in la baarbaaro u baahan maa waxaan in la raraadiyo u baahan maa waxaan iska fahmi karno waa khilaaf siyaasadeed weeye wax hadda soo kordhay wixii kaleo farsamaa ama dee maarata habraacyaa ama barnaamijyaa haddee guddiyana waa jiraan iishuuga gobolada waqooyina xafiiska ra-isul wasaaraha ayaaba loo hosgeeyey sidii ay ku xusnayd heshiiska siyaasadeed ee la gaaray marka dee looma waayi lahayn maareyn kale laakiin waxaan aaminsanahay inuu yahay khilaaf salka ku haya arrimo siyaasadeed maamul goboleedyada qaar weli doorashada golaha shacabka kama bilaaban ee doctor cilmi sida uu ahaa qorshuhu jadwalka doorashada soomaaliya muddadii loogu talagalay dib ayuu uga dhacay maxaa ka dhalan kara dib u dhacaasi oo marar badan soo noqnoqday
zaynab muxuu ahaa mar kale ku celiya waxa weeye de puntland iyo jubbaland runtii waxaa laga filayay inay doorashada bilaabaan oo isku xilli bilaabaan mushkiladda meesha haysatahay waxa weeye doorashada muxuu ahaaye golaha shacabka ama doorashada guud ahaanba waxay ahayd in xilliga ay bilaabmaysa iyo xilliga ay dhammaanayso la muddeeyo oo ay muxuu ahaayey la qeexayayd habraacyadeedii iyo diyaargarowgeygana si wanaagsan muxuu ahay loo agaasimo ayay ahayd anu waxaan isleeyahay mushkiladda ugu weynay jirtaay waxa weeye rabitaan siyaasadeed iyo diyaargarowgii loo baahnaabaa meesha aada iyo aada runtii u hooseeya waxay ahayd madashu inay arrimahan oo kale iskaga timaado oo kulan la qabto oo lagu gorfeeyo oo runtii muxuu ahaye diyaargarow qaran la sameeyo sidii doorashada loo xaqiijin lahaa laakiin taasi ma jirto waa laga yaabaa duruufo gaarah inay dowlad goboleeda qaarkood haystaan ha noqoto muxuu ahaye puntland ama dee jubbalandba ha noqotee qaabkan ay doorashadu ku socotaana dee si habqana weeye si muxuu ahaa doorasho lagu tilmaami kara maaha doorashadiina guud ahaan waxaa hadheeyey khilaaf iyo dib u dhac baa hadheeyey taariikhdana sidaas muxuu ahay ku galaysaa marka waxaan isleeyahay anuu runtii day qaabkan kusii socotaay dee guud ahaanba inay doorashadu istaagto ayay muxuu aha qarka u saaran tahay marka anu aad baan muxuu ahayey odhan lahaa mar kale in ummaddu ay muxuu ahayey madashu ay iska aragto oo arrintan la jadwaleeyo oo xilli loo yeelo oo sida warqadda ay ku soo saareen runtii midowda musharaxiintu qodobada ay soo saareen qodobo weynoo runtii muxuu ahay wax ka qaban kara wax ka tari kara muxuu ahay hufnaanta doorashada weeye iyo qabsoomideeda marka ma jirto wax muxuu ahaye cudurdaara oo dib u dhacan doorashada qaabkan ku socota muxuu ahaye loo yeeli karaa runtii aada buu u yaryahay waa mahadsante doorashada soomaaliya dhowr jeer ayay dib u dhacday marar badan ee senator xuseen beesha caalamkuna waxay sheegtay in loo baahan yahay in doorashooyinka soomaaliya la dhammaystiro sanadkan si looga baaqsado dib u dhac dambe oo yimaada daahfurnaantana la ilaaliyo ma kula tahay in muddada la haysto oo bil xitaa ka yar wax lagu dhammaystiri karo saynabey waad mahadsan tahay dabcan doorashadan waxaad moodaa in magaceeda hadda ay u baahan tahay in doorasho laga bedelo sababtoo ah mataqaana waqti ay dhammaanaysaan la aqoonin toban jeer baa jadwal lasoo sameeyey waqtigaasaa lagu dhammaynayaa layidhi aan la sameynin waxaad moodaa marka labadii sano ee extensionka in la isku fulinayo aniga hadda dabcan mataqaanaa in hadda su-aashaa la isweydiiyaba ma meesha kumama jirto oo ah in ma aragtay december ayaa doorasho lagu dhamaynayaa meesha maba bilaabanba doorasho ma bilaabanba aqalkii sare oo magacaabid iska ahaabaa mataqaanaa lasoo dhamaystiray golihii shacabka ma bilaaban sidii loo bilaabi lahaa in mataqaanaa laga shaqeeyo oo qaladaadkii hadda ay ku bilaabatay meelihii ay wax ka bilowdeenna la saxo ayaan aniga u arkaa dhibaato weyn baa uu dalka mataqaana ay u keenaysaa haddeerba dal macno leh ma nihin oo ma aragtay dhibaato weyn baan haysata laakiin intii yareyd oo la isku soo mataqaana uruurinayaybaa ay dhibaato kusii tahay oo ah in ahmiyaadkii ama prioritieskii waddanka uu lahaa oo dhan aan laga shaqaynaynin oo ma aragtay beeshii caalamka ee kaalmada ummadan siinaysay ayaga naftooda mataqaana ay dib u gurasho wadaan dabcan dhibaato weyn ayaa ay ku haysaa doorasho ku-sheega socota oo aan meelna u dhammaanin meelna u soconin dhammaadna lahayn marka haddee in mataqaanaa dhammaad loo sameeyo la isgu yimaado habraaceeda la saxo wakti ay dhammaanayso wakti ay bilaabanaysana loo sameeyo ayaan mataqaana isleeyahay waa looga bixi karaa insha allah doorashada guud ahaan waxaa hareeyay khilaaf iyo mugdi badan cabdinuur gabagabadii ayaan isla soo gaarnay xalka muxuu yahay si loo dhammaystiro howsha harsan oo loogu dhaqaaqo doorashada madaxweynaha
saynab walaale anigu runtii horta caqabadda hadda ugu weyn waxaan u arkaa inay tahay middan aan wada arkayno ee ah labada deegaan doorasho oo horeyna loogu heshiiyey laakiin haddana ay caqabado ka jiraan marka haddii xiisadaha soo kordhay iyo caqabadaha jiri hore u jiray xilligii doorashooyinka loogu heshiinayay oo in lagu heshiiyaba marka hore caqabadda ugu weyn in lagu heshiiyaba diidanayd hortana ay tahayba meelaha hadda aan sheegayno tiibaa maantana horta seenabay taagan oo u baahan in loo gudbo haddii marka loo helo xal loo helo meelaha hadda aan sheegayo haddii xal loo helo an waxaan aaminsanahay in automatically doorashadiina ay dhamaystirmi karto madaxweynihii doorashadiisina markaa la gudageli karo marka maamulada hadda aan bilaabin doorashada cilada ugu weynaa haysata waxaa ugu badanta aniga ka warqabo meelahaas marka jubbaland hadeegado waxaa waaye meel ma saara arinteedi meel ma saara maamul goboleedka jubbaland gedo intuu tago doorashadii kama qaban karo hadee in kismaayl lagu qabtana waad ogtahay weli buuqba maaragtay heshiiskii yaa weli taagan marka inkastoo hadda aan ogahay in uu jiro wadahadal hoose oo udhexeeya madasha udhexeeya oo lagu xalinaya arrimaha ay jiraan insha allah waxaan rajeynaa mar walba waa arrimaha la xaliyo in caqabadda ay dhammaan doonto loona gudbi doono insha allah doorashadii madaxweynaha intaasi ayaanu dhagaystayaal kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxa ay gala qayb galay doctor cilmi maxamuud nuur oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sanatar xuseen sheekh maxamuud mudana ka tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka iyo cabdinuur maxamed yuusuf siyaasi ahna mudane hore inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanida seynab abuukar maxamed ay ahayd oo soo jeedinaysay faaqidaada toddobaadka halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington ururka ahlu sunna oo hore muddo dhowr iyo toban sana ah usoo xukumayay deegaano ka tirsan galmudug ayaa dhowaantan dib u soo laabtay dagaalna kula galay magaalada guriceel ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa galmudug dagaalkaas sida ay sheegeen hay-adaha samafalka dad badan ayaa ku dhintay kuwo kalena way ku dhaawacmeen halka boqolaal kuna ay ku barakaceen ahlu sunna hore ay dowladda dagaal ay kula gashay dhuusamareeb ay uga saartay deegaankaasi haddaba maxaa keenay in mar kale ay dib u soo laabtaan daraasad arrintaasi ku saabsan ayaa waxaa sameeyey macadka soomaali public agenda s p a ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho daraasadaasi oo shalay lasoo bandhiga ayaa waxaa ka qayb galay waryaheena v o a ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow wuxuuna wareystay farxaan isaaq yuusuf oo cilmi baaristaasi sameeyey islamarkaasina ah agaasimaha macadka s p a waxaana ugu horreyn uu weydiiyey waa xilligan keenay in cilmi baaristaasi ay sameeyaan
galmudug waxay ka mid tahay maamulada xubnaanka dowladda dhexe oo federaalka ah marka waxaa ka dhacay xilli ay doorasho aqalka sare ay gabagaba marayeen oo aynaan ku dhoweyd inay bilaabaan doorashadii aqalka hoose marka muhiimadda waxaan u siinay galmudug waxay ka mid tahay stateska iyo waxay ka mid tahay arrimaha soomaaliya aan daraasayna qayb ka tahay arrintan maaha markii u horreysay aan waxu qornay galmudug horey ayaan waxu qornay maadaama aan rimaheeda la soconay iyo dhacdooyinka dhacaaya waxay ahayd maaragtay waxay ahayd maaragtay mid aan aan hore ula soconay marka dhacdooyinkan la socodkanaga iyo indhahaan ku hayno gobolka waxa ka dhacaya ayuu qayb ka yahay
waxaad sheegteen in dib u soo laabashada ahlu sunna ee galmudug ay ka dhalatay waxyaabo la xiriiray cara badan oo kooxda ay qaaday xanaan loola tacaamulay oo kale maxay tahay arrimahaasi haddii aad si gooniya ama si hoose aad usii guda gasho okay markii laga hadlayo ahlu sunna waljamaaca sanadkii lasoo dhaafay bishii maaj ayaa laga saar dhuusmareeb kadib markii dowladda soomaaliya ciidamadeeda iyo maleeshiyaadka ahlusunna waljamaaca ay ku dagaalameen magaalada dhuusmareeb xarunta inji oo halkaas ay ku xariisnaayeen ahlusunna waljamaaca hogaankooda iyo ciidamadooda kadibna ay diideen hanaankii socday ay ku sameeyeen carqaladayn marka markii laga adkaaday magaaladay ka tageen gaalkacay tageen oo way ka tageen ka waxaa dhacday ciidamada si waa laga adkaaday markii laga adkaadana ma dhicin dibusisiin iyo soo dhoweyn iyo kadabategid iyo wadahadal lala furo taas waxay keentay waxay keentay tabasho ay qabaan ahlu sunna waljamaaca maadaama ay ahaayeen maamul ka talinaya deegaanka muddo toban iyo laba sano ku dhawaad ah oo ay oo maamulka jiro ahayd dowladda soomaaliya waa hadal la gashay qeyba markii hore waa la sameynay maamulka ay ogolaadeen waxbana la siiyey haddana dabcan intay filinayeen wax ka yar ayay ula muuqatay ayaga waxaad sheegteen inay fursado la dayacay ay jireen oo ay ahayd galmudug in ay samayso ka hor inta ahlu sunna aysan dib isku abaabulin oo aysan dagaallo ku bilaabin magaalooyin ama magaalada gurceel oo kale oo dib looga saaray waxaad iga warantaa fursadahaasi la dayacay maxay ahayd fursadda ugu weyn ee la dayaca waxaa ka mid ah ahlu sunna waljamaaca in lala sameeyo oo wadahadal dibushiin lala galo oo tabashooyinka ay qabaan la xaliyo oo maamulka galmudug hogaanku yahay madaxweyne qorqoor uu sameeyo arrintaa ma aysan dhicin haddana intaan ognahay dadaallo muuqday oo micno leh oo madaxweynuhu sameeyey si arrintaas wax ugu qabto ma jirin marka in wadahadal lala furo ahlu sunna waljamaaca lala heshiiyo waxay ayd xalka ugu fiican oo dagaal dhaca iyo soo laabasho ahlu sunna waljamaaca iyo xoog wax lagu raadiyahay ka hortegi lahayd maysan dhicin arrimo kaloo fara badan ayaa jirta ayadana oo ay maaragtay meesha ka muuqato farsamo ahaan markaad fiirisid inaysan jirin xog iyo xowraansi oo yacni looga hortegi lahay ama xataa ka warhayn imaanshahooda ma jirin haddii xataa yimaadeen meeshii ka dhacaysa siyaaradu in loo diro ciidan ka tirsan dowladda oo ammaanka meesha suga ilaaliya kan horta dhaqaaqiyo maaragtay ka dhan ah nabadda deegaanka iyo aabul la sameeyo marka arrimahaas waxay ahaayeen arrimo maaragtay waaweyn oo la lumiyey ahlu sunna hadda way ka baxeen guriceel inkastoo haddana weli ciidan ahaan ay galmudug u joogaan waxaad iga warantaa halis kale oo la filan karo oo warbixintiinaad ku sheegteen ama daraasadan ku jira ma jirta
mar haddii ahlu sunna waljamaaca hadda ciidan ahaan lagama adkaanin meesha inta laga adkaaday hogaankoodii lama soo qaban ciidamadii ka tirsan lama soo qabanin lamana afjarin jiritaankoodii way jiraan waa xoog jira oo hubaysan oo jooga oo hadda ku aruursan deegaan qeyb ka mid ah galmudug marka arintaasi si jiritaankooda waa mid halis ku haysa ku ah yacni amniga iyo nabadda deegaanka ilaa hadeertaan ma muuqdaan waanwaan iyo wadahadal lala furayo lala galay oo wax looga qabanayo tabashooyinka ay qabaan arrintaas u muuqata haddii aan sidii hore wax ku socdaan oo in xoog labada dhinacba ay wax ku xaliyaan isku dayaan waxay halis geli kartaa amniga yarka ah ee ka jira deegaankaas dadka aad waraysateen oo warbixintan aad ku waraysateen badi waxay ahaayeen may noo sheegi kartaa ma dad deegaanka iska ahaayeen oo magaalooyinka iska degan ma dad aqoon-yahana ayay ahaayeen oo waxbarashada ka tirsan oo xog badan hayoo meesha joogay base waxay iska ahaayeen dad odayaal dhaqan ah dadka warbixintaad ku waraysateen bal haddii aad faahfaahin naga siiso dadka aan waraysana waxaa kamid ahayd wariyaal waxaa kamid ahayd ururada bulshada rayidka ah waxaa kamid ahay dad maamulka galmudug ka tirsan waxaa kamid ahay dad noocyadaas isku jireen dad faallo ka bixiya deegaanka ugu dambeyn marka waxaan rabaa bal si loo ogaado dhegeystayaashuna ay ula socdaan daraasadana loo fahmo ma ogaateen waxa sida gaar ah ahlu sunna ay u doonayaan marka laga yimaado inay tabashaha qabeen dhowr iyo toban sano deegaanka maamulayaan marka laga soo tago wax gooniyo ahlu sunna ay doonayaan oo ay u dagaalamayaan oo gaar miya jira
inagu ayaga ma aanaan waraysan marka maadaama aanaan waraysan ma xukmi karno waxay rabeen ama ay rabaan ayagu laakiin markay ka hadlayeen warbaahinta waxay sheegeen in u yimaadeen inay arrimo amni xumo ka jira deegaanka inay soo kicisay marka anaga ma xugmin karno ayaga maanaan waraysanin marka waxaan rabnay inaan ogaano waxyaabaha keenay dabcan dadka qaarkoodna tafsiir kala duwan laga bixiyey oo arrimo xagga amnixumada deegaanka ka jiray maamulka habka loo maamulo doorasho aqalka sare tabashooyin ay qabeen hogaanka ahlu sunna waljamaaca dadka ciidamadu ka tirsan oo dowladda ugu biiriyey iyo iyo aanadii ay ahlu sunna waljamaaca ka tageen nuusamareeb arrimahaas ayaa dadku waxay u arkaya inay yihiin qodobo oo loo aanayn karo in ay fursad u siisay ahlusunna waljamaaca inay dib ugu soo laabtaan
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oad ka dhegeysaneysaan washington waxaadna dhegeysteena farxaan isxaaq yuusuf agaasimaha macadka s b a oo u warramayay wariyaheena cabdicasiis barrow haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil
xasugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa booqday magaalada dooxa dalkii saddexaad ee uu booqasho ku marayo wadamada khaliijka waa socdaalkii ugu horeeyey ee uu dalkaasi ku tago markii ay riyaad iyo wadamo kale oo khaliijka ahi cilaaqaadka u soo celiyeen qatar barnaamijkeena amuuraha islaamka ee toddobaadkan haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaynu dhegaystayaal ku lafaguraynaa ujeeddada booqashadan iyo in ay si wanaagsan u kala bogsadeen dhinacyadii kala maqnaa muddada daxalsugaha waxaa qaabilay amiirka qatar sheekh tamiim bin xamaad altani labada mas-uulna arbacadii toddobaadkan ayay wada hadalla yeesheen booqashada ayaa imanaysa kadib markii sacuudigu qaaday tallaabooyin ay kusoo afjareen xaaladii diblomaasiyadda ahayd ee ka dhex xaloosantay qatar iyo wadamada khaliijka oo ay ku kala qaybsanaayeen beesha caalamku fariinuu bartiisa twitterka ku qoray sheekh tamiim ayuu ku sheegay in xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya qatar iyo sacuudiga uu yahay mid ku salaysan taariikh masiir guud oo labada dhinac ka dhexeeya oo qoto dheer mar ay warbaahinta la hadlayeen labada mas-uul ayuu isaga oo sheekh tamiim ugu yeeraya dhaxal sugaha sacuudiga walaalkii sheegay in ay labada dhinac ka wada hadleen sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga labada dalka dhexeeya iyo in la adkeeyo baahida ah in labada dhinac ka wada shaqeeyaan ammaanka iyo xasiloonida gobolka dad badan oo ka faalooda siyaasadda bariga dhexe ayaa qaba in cilaaqaadkii ay sacuudiga iyo xulifadiisa u jareen qatar uu ahaa gardarro aan loo aaba yeelin waxaana aanay ka faa-iidin in sumcadoodii hoos u dhacday mooye maxaa haddaba iminka keenay inuu maxamed bin salmaan booqasho ku tago qatar mase u muuqataa in qatar ka bogsatay dhaawacii ay gaarsiiyeen dalalkaasi su-aashaasi waxaa eegaya cabdicasiis saalax cumar oo degan magaalada minneabolis kana faalooda arrimaha islaamka booqashadan uu dhaxal sugaha waddanka sacuudigu ku tegey dowladda qatar waxay ka mid tahay booqasho uu ku marayo wadanada khaliijka oo dhan ka hor shir madaxeedka madaxda khaliijka ee ka dhici doonaa waddanka sacuudiga laakiin sida muuqata dowladda sacuudiga waxaad moodaa inay hadda raadinayso xulafo kale hadday noqoto mandiqada khaliijka iyo meel ka baxsanba kadib markii ay soo kala dhexgaleen waddanka imaaraadka khilaafaad ayna sidoo kale isu fiicnayn dowladda hadda hogaanka haysa waddanka maraykanka sidii hore waxaad moodaa inay hadda raadinayaan qatar iyo sucuu iyo cumaan oo kale inay maaragta xiriir fiican la samaystaan sidoo kalena ay xiriir ka soo celiyaan iran iyo iyo turkiga iyadoo aan ogsoonahay qatar inay muddo xiriirku xumaa wadanada khaliijka taasoo runtii ay qatar iyadu la odran karo waxay noqotay darafka ka faa'iiday hadday noqoto isku filaansho dhinaca dhaqaalaha iyo wax soo saarkeyga oo ay maaragta iyadu xoojiso inay isku filaato iyo hadday noqoto inay xulafooyin kale samaysato oo saaxiibo kale ay kasbato sida turkiga oo kale iyo iiraan iyo ay xiriirya fiican la samaysatay ayaad moodaa inay iyadu ka faa'iiday qatar dhammaanba way diiday shuruudihii ay sacuudiga iyo xulifadiisu ku xidheen markay cilaaqaadka ka goosteen waxaana shuruudahaasi ka mid ahaa qatar inay xidho mubaahiyaha al-jasiira iyo inay dalkeeda ka saarto askar aan badnayn oo turkiyiin ah oo qatar ku sugnayd markii dambe riyaad iyo qaahiro laba safiir ayay u magacaabeen qatar weli baxrayn safiir uma ay dirin dooxa riyaad qaahiro iyo abudabi iyo dooxa waxa ay soo ceshadeen xidhiirkii ganacsiga iyo socodka welise baxrayn cilaaqaadkaas ma ay soo celin waa maxay sababta ay weli ugu muuqato inay baxrayn iyo qatar aanay isku salbannaanayn waa kan mar kale cabdicasiis dowladda baxrayn iyo qatar waxaa jira khilaaf u gaara oo labadooda si gaara uga dhexeeya kasokow baxrayn arrimaha ay kala siman tahay saddexda waddan ee kale ee go-doomiyey qatar khilaafaadkaas oo ah dhinaca gaadiidka hawada iyo dhinaca badda kalluumaysiga oo ay muddo isku hayeen baxrayn iyo qatar kuwaasoo mararka qaar gaadhay in jamciyadda qurmaan ka dhexaysa ay qatar u gudbiso cabasho ay ka cabanayso waddanka baxrayn waxaa kaloo jirta dowladda baxrayn in iyaduna aad uga cabato warisgaarsiinta dalka qatar gaar ahaan aljaziira marka arrimahaas ayaa weli taagan oo aan xal loo helin taas ayaa keentay in ay xidhiirka labada wadani uuna soo fiicnaanin sida wadanada kale ee hadda iminka safiirada u diray xidhiirkooga hadda wadahadallada u socdo inkastoo labada dowladoodba ay marar badan sida gaar ahaan baxrayn ay ku baaqeen in wafti labada wadani ay kulmaan oo arrimahaas laga wada hadlo oo la xalliyo booqashada maxamed bin salmaan waxay kusoo beegantay iyada oo ay socdaan wadahadallada nukliyeerka ee iiraan iyo dalalka la sheegay inay quwadda leeyihiin oo looga dan leeyahay in dib loo soo cusboonaysiiyo heshiiskii labada kun iyo shan iyo tobankii ee nukliyeerka iiraan inkasta oo cilaaqaadka wadamada khaliijka ay lafdhabar u tahay dhaqan diin iyo qabiil laakiin waxa ay aada ugu kala duwan yihiin halka ay ka tagan yihiin iiraan iiraan cumaan kuweyt iyo qatar xidhiir wanaagsan ayaa ka dhexeeya tahraan halkaa sacuudiga baxrayn iyo imaaraadka ay weli kala boodsan yihiin intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawiil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo jimca wanaagsan
aad ayuu u mahadsan yahay cabdi xaafid cawil ismaaciil oo soo jeedinayay barnaamijka umuuraha islaamka halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatana ballan idin dul maro qodobadii warka ugu door karoonaa bangiga adduunka ayaa ku dhawaaqay mashruuc ku kacaya boqol iyo konton milyan oo dollar oo dib loogu soo nooleynayo adeega korontada soomaaliya bangiga adduunka ayaa ku dhawaaqay maalintii shalay in mashruuca dib soo kabista adeega korontada uu kordhiyey ama uu kordhinayo helitaanka koronto nadiif ah oo qiimaheedu uu hooseeyo oo ay helaan dad dhan hal milyan iyo boqol kun oo qof ama qiyaas ahaan todoba milyan oo soomaali ah kuwaasi oo kala bar ay yihiin dumar war-saxaafadeed ka soo baxay bangiga adduunka ayaa waxaa lagu sheegay in ilaa iyo shan iyo toban milyan oo qof oo soomaaliya sagaal milyan oo ka mid a ay sanaysan koronto qiimaha korontaduna uu ku jiro kuwa ugu qaalisan dunida taasina waxaa la socdaa in tobankii qof ee soomaaliya sagaal ka mid ihii ay saamaysay mid ka mida culayska ka imaanaya dhinaca lacag la-aanta tamarta waxbarashada biyaha iyo adeegyada haatana dhegeystayaal waxaan idin soo qabanayaa dhinacii muusiga qalbigii kuraaca kaa raysan waaye higada rogrogashada waxaa ku luqaynaysaa maryar mursal heestaasi ay ku luqeynaysay maryan mursal ciise ayaa waxa ay dhegeysta ugu dambeysay idaacaddeenii galabta iyo wararka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo